habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington
waa habeen jimco ah toddobiyo labaatanka bisha sebteembar sannadka labada kun iyo sagaaliyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee toddobiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitrban iyo bogga v o e somaali dotcom iyo efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya cabduqaadir samakaab iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada aad idaacaddeenna caawa ku maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqiidaadda toddobaadka oo aannu ku eegayno jubbaland iyo xayiraadda dhinaca duulimaadyada ee tooska ah ee dowladda soomaaliya ay soo saartay waxaa wax kunoqonayo kudhibaatoonayo biskayna waay waxa wax lagawadagi wayne waa hadda maamulka todobaadkan meesha jooga oo muxuu ah dowladda federaalka hawada ka xirtay haddana waxaan leeyahay arrintaasi arrin bini aadamnimada aada ugu dambeeya shacabka loo geystay cawaaqibnimo reebtay waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan qaybtii labaad ee waraysi aannu la yeelannay madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle waxa aan damacsannahay inaan nabadda ka hirgelinno inaan isgarab taagno walaalaheenna soomaaliya in aan yani iskaashiga caalamiga ah aan yani aragtidayada aan soo bandhigno sidoo kale waxaan idin haynaa tiradii ugu horraysay ee qaxooti libiya ku sugnaa oo la geeyey dalka ruwanda falanqayn iyo wararkii ugu dambeeyey ee bannaanbaxyada ka socda dalka masar iyo qodobo kale ayaannu idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay inuusan weligii oggolaan doonin in cunuqabataynta laga qaado iiraan iyadoo wadahadallo laysku beddelanayo trump ayaa ku dooday sheegashadii madaxweynaha iiraan ee xasan ruuxaani madaxweyne trump ayaa twitterkiisa ku qoray iiraan inay ka doonaysay in cunuqabatayntii lagu soo rogay uu ka qaado si ay ula kulmaan laakiin uu ku gacanseeray horraantii toddobaadkan ruuxaani ayaa sheegay in maraykanka uu u soo bandhigay inay sidaas sameeyaan laakiin iyaga ay ka fikirayaan arrimahaasi ruuxaani ayaa sidoo kale sheegay in dalkiisa uu diyaar u yahay inay ka qayb qaataan wadaxaajoodyada laakiin iyadoo aysan jirin aan lagu jirin jawigi siyaasadeed ee hadda socda sacuudiga iyo maraykanka ayaa iiraan ku eedeeyey inay weerartay warshadda saliidda soo saarta ee sacuudiga weerarkaas oo joojiyay kalabar wax soo saarkii shidaal ee boqortooyada sacuudiga weeraro xagga cirka ayay maraykanku ka fuliyeen dalka libiya iyagoo ku dilay toddobiyo toban ka mida maleeshiyaadka isis sida ay xaqiijiyeen taliska africom ee maraykanka qoraal ka soo baxay africom ayaa waxa oo ay v o edu warisay ayaa lagu sheegay in weerarkaasi ay maraykanku ku dileen in ka badan toban ka mida isis waa weerarkii saddexaad ee bishan uu maraykanku ka fuliyey libiya talaadadii ayaa weerar dhacay waxaa lagu dilay koo iyo toban ka mida weeraryahanada isis halka mid kasii horeeyana lagu dilay sideed ka mida maleeshiyaadka sida africom ay xaqiijisay weeraradan ayaa waxaa ku caawiyey africom dowladda libiya oo ay heshiis kala galeen si aanan kooxaha xagjiriinta ah loogu ogolaanin in hooy ay ka helaan dalkaasi wasaaradda amniga ee ruushka ayaa sheegtay jimcihii inay xireen saddex markab kalluumaysi oo ay leedahay kuuriyada waqooyi iyo laba boqol iyo laba iyo lixdan ruux oo ahaa shaqaalihii saarnaa maraakiibtaasi wasaaradda ayaa intaasi ku dartay in maraakiibta ay ka kalluumaysanayeen biyaha ruushka muuqaal ay sii daysay wasaaradda ayaa muujinaya doomaha ciidamada ilaalada badda ee ruushka oo joojiyey markab kalluumaysi wararka ayaa sheegaya in maraakiibta iyo shaqaalaha saarnaa loo qaaday dekedda noqodka ee ku taalla bariga fog ee ruushka halkaas oo ciidamada ilaalada xuduuddu ay hareereeyeen ilaa soddon kun oo ka mid ah nooca kalluunka iyo qalab kalluumaysi oo sharci darro ah toddobaadkii hore ciidamada ruushka ayaa soo qabtay kalluumaysato kale oo kuuriyada waqooyi ah iyo dooyahooda kuwaasi oo marayay biyaha badda ee jabaan laakiin dhul ahaan ay sheegato dowladda ruushka sacuudiga ayaa markii ugu horeeyey waxay u furayaan wadankooda dalxiisayaasha shisheeyaha ah tallaabadan taariikhiga ah ayaa loo arkaa mid dalkaasi ku yaala bariga dhexe uu ku yaraynayo ku tiirsanaanta dhanka dakhliga saliidda jimcaha maanta ayay boqortooyadu ku dhawaaqday in afartan iyo sagaal dal oo muwaadiniintooda loo ogolaan doono inay qaataan fiisaha sacuudiga si ay dalxiisayaasha u soo jiitaan sacuudigu waxa ay boqortooyadu dabcin doontaa sharciyada dharxirashada dumarka dalxiisayaasha ah wasiirka dalxiiska sacuudiga axmed alkhadiib ayaa u sheegay reuters in dumarka dalxiisayaasha ah aanan loo ogolayn inay xirtaan cabaayadaha dhaadheer ee madmadow taasoo ay dumarka sacuudiga xirtaan balse waxaa laga rabaa in dharka ay xiranayaan u ahaado mid dhexdhexaad ah
fiid wanaagsan mar kale dhegaystayaal halka uu warkaasi idinkaga imaanayay waa idaacadda v o a aan ku bilownee waxaa xalay khudbad ka jeediyey kulanka golaha guud ee qaramada midoobay ee new york ka socda madaxweynaha jabuuti cismaaciil cumar geele madaxweynaha ayaa ka hadlay qadiyado kala duwan oo caalami ah iyo xaaladda jabuuti laakiin ka hor inta uusan khudbaddaasi jeedin ayaa v o edu waxa ay la yeesheen waraysi gaar ah idaacaddeenii saakay galabta iyo galabta waxaad ku dhegaysateen qaybtii koowaad ee waraysiga haatanna ku soo dhowaada qaybta labaad ee waraysiga oo uu cabdixakiim shirwac new york kula yeeshay madaxweyne geele waayo markaa madaxweyne waan usoo noqon doonaa iskaashiga gobolka gaarba wax kaaga weydiin laakiin haddaan ka horeeyo dhinaca soomaaliya oo kale muddo jabuuti gacan bay ku lahayd xaaladaha ka socda soomaaliya way taageeraysay ciidamaha ka jooga gaar ahaan kamay naabixin laakiin su-aalo kalean kaa weydiin doonaa gaar ahaan gobolka hiiraan oo kale joogaan oo hiil walaal bay ula baxeen marka siaad u aragtaa imanka muddooyinka ugu dambeeyey deegaanada qaar waxaa ka dhacay isbedelo dowladii dhexe iyo kuwii maamul goboleedyadii hirdambaa ka dhexeeya soomaaliya isbedela iyo weliba dhinacyo kala duwana ka socda maxay tahay aragtida jabuuti haatan hal shalay toole halkan waan fadhigii soomaaliya waan ka qayb galnay waanan ku cadaynay halkaa sida ay arinku uu dhanka wanaagga u socdo dhanka soo kabista uu u socdo dhanka yani dowlad yani wanaaggu uu u socdo waan tusnay yani waana ku nidha khudbadeenii dee annagu kamana hadhin kamana hadhayno kamana hadhayno maxaa yeelay waa waa garab garab buu annaga nooya waxaan arkaynaa in iyadoonan muuqanin haddana aan aan aan intii itaalkiga ah annaga oo taageerayna wixii dadweynaha soomaaliyeed uu doortay ee dad iyo systemba ah inaan inaan garab taaganahay inaan tusno oo taa ugu dambaysa ee iminka dowlad goboleedka galmudug heshiiskii u horreeyey ee la isku keenaba yani ahl sunna waljamaaca iyo gruubkii kale ee dowladda xaggeenuu ku dhacay jabuuti buu ku dhacay jabuuti baan ku heshiisiinay yani madaxweynaha xaaf iyo iyo ahlu sunna waljamaaca marka tan imika kismaayo taagan oo kale iyo xyaaladan dambe seed u aragtaa maxaa lagu xalin karaa isafgarad isafgarad iyo isku tanaasul yaa yaa lagu waanan waan rajaynaynaa inaan inaan inaan la gaadho annagu quusta ma naqaano lama quusto waan gartay xaaladda jabuuti intaan usoo noqon haddaan su-aal kale oo degdega kaa weydiiyo wadahadallaa udhexeeya somalilan iyo soomaaliya in muddo ah walow haddaana qaldana intii ugu dambeysay jabuuti baa heshiis lagu gaadhay muddooyinka ugu dambeeya way hakadeen seed u aragtaa dhaw insha allahu taala waayahay haddaan tusaale ahaan oo kale aan usoo noqdo jabuuti iyo eritrea iyadana mudda xiisadii ka dhexaysay ilaa hadda way taagan tahay iyo taalkay maraysa iyaduna meel annagu xaggayga rajadi way way badan tahay waxaa na dhex jooga prime ministerka ethiopia wadahadaladuna dhowaan inaan dib u ambaqaadno ayaan laakiin wax imika yani iska hor imaad oo aan cabasho aan leenahay ama aan doonayno inaan muujinahay ma jirto wadahadalkana waan ku rajo weynahay dharaaraan dheerayn inaan inaan soo saarno dhankii toosnaa inaan u dhaqaaqno maalmihii ugu dambeeyey waxaa socday iskaashi gobolka waxa la yidhaha ama regional corporation la yidhaahdo oo dhowr wadanoo gobolka ay wadeen etoobiya garwadeen ka tahay dabcan oo socotay iskaashigaa la sameynaya iyo weliba qorshe kaleoo gadaal ama dib ka soo baxay oo ciidamo dhinaca badda ilaalinaya ciidamo badda oo gobolku samaysto iyadana lasoo hadal qaaday ama laga hadlayo sideed u aragtaan si jabuuti xagee kaga jirta xadiidda anaga lanaga maarmayo waxba kama qabno laakiin iskaashiga ama isdhexgalka ama wax wada qabsiga waxa asaas u ah dhaqaalaha waxaan dee anagu ku horeynay dhaqaalahaasi annaga oo garanayna in aan dadku isku socodkoogu uu sidaba yani waxaan ujeedaa uu u yahay garhwadeen uu u yahay yani dhaqaalaha dhaqaalaha inaan ka bilowno infrastructure waxaa laleeyahay baan ku samaynay waa anaga train samaynay waa anaga marsooyinkii ballaadhinay waa anaga yani igad dib u xarakaynay taas badda aada sheegayso mid baa jirta kale oo weyn oo dee maraykanku uu wado iyo sacuudiga iyo wadanada khaliijka hana waan waan ku dhex jirnaa jabuuti qayb ma kaday tahay haa aad iyo aad qayb baan ka nahay waxaana doonaynaa in aanan meel kale nooga iman wixii dee kolkaan anagu itaal beelno dalka dalalka aan weydiisanayna mooyaane taladeeda inaanan lanoo soo dhaafdhaafin baan doonayna
kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele wuxuu u warramayey waryaheenna cabdixakiin maxamuud shirwac dhegaystayaal waxaa inaga xusuusina waraysigaasi oo dhammaystiran waxaad ka dhegaysan kartaan boggeenna v o e somaali com
habeen wanaagsan dhegaystayaal jimco wanaagsan banaanbaxyo waaweyn ayaa ka dhacaya dalka masar jimcaha maanta ah kadib markii dad caraysan ay isugu soo baxeen wadooyinka magaalooyin kala duwan oo dalkaasi ah dibadbaxyadan oo muddo laba toddobaad ahba ka dhacaya masar ayaa sii xoogeystay kadib markii ganacsado u dhasha dalka masar jilana ah uu ku baaqay isu soo bax ay hal milyan oo qof ka qayb galaan oo loogaga soo horjeeda madaxweyne cabdilfataax al siisi kooxaha xuquuqda aadanaha u dooda ayaa sheegay in in ka badan kun qof loo xiray banaanbaxyadii toddobaadkii hore ka dhacay dalkaasi wariyaha v o a da uga soo warrama qaahira xuseen cismaan saxnuuni ayaa warbixintan ka soo diray qaahira kumanaan masaari ah ayaa dibadbaxyo looga soo horjeedo madaxweyne cabdulfataax asiisi ka dhigay magaalooyin badan oo ka tirsan gobolada waddankani dibadbaxyaasha ayaa mudaaharaadyada bilaabay salaada jimcaha kadib waxa ayna gubeen sawirada madaxweyne asiisi banaanbaxyada ugu waaweyn ayaa ka dhacay magaalada giza kina suways iyo magaalooyin kale oo ka tirsan waddankani dibadbaxyaasha ayaa ku dhawaaqayay ereyo ka dhan ah dowladda madaxweynaha uu ka yahay cabdulfataax asiisi magaalooyinka qaar waxaa gacanta iskula tegay ciidamada amniga iyo dibadbaxyaasha waxaana xabsiga la dhigay tobanaan ka mid ah dibadbaxyaasha ciidamada amniga masaarida ayaa xiray guud ahaan wadooyinka soo gala fagaaraha weyn ee taxriira ee bartamaha magaaladan qaahira kuwaasoo lagu arkayay ciidamada amniga iyo gawaarida gaashaaman oo si weyn u ilaalinaya fagaarahaasi iyo wadooyinka soo gala dhinaca kale taageerayaasha madaxweyne cabdulfataax asiisi ayaa ku banaanbaxay qeybo ka mid ah magaaladan qaahira dibadbaxyaasha ayaa isugu soo baxay bariga magaalada qaahira waxayna ku dhawaaqayeen halkudhegyo ay ku taageerayeen asiisiga xukuma dalkani magaalada caasimadda ee qaahira iyo magaalooyinka waaweyn ee dalkani ayaa laga dareemayay ciidamada amniga oo si weyn u ilaalinaya fagaarayaasha waaweyn iyo dhismayaasha dowladda sidoo kale xukuumadda qaahira waxa ay joojisay isku socodka tareenada dhulka hoostiisa mara ee ka shaqeeya magaalada caasimadda iyo gobolada qaar safaaradaha dowladaha reer galbeedka ee fadhigoodu yahay magaaladan qaahira sida maraykanka iyo dowladaha reer yuruba ayaa uga digay muwaadiniintooda iyo howlwadeenadooda in ay u dhowaadaan goobaha ay ka jiraan dibadbaxyada dibadbaxyada ka dhanka ah dowladda masar ee lagu dalbanayo inuu xukunka isaga dago cabdulfataax asiisi ayaa bilowday labaatanka bishan aynu ku jirno mudaaharaadyada ayaa dalkani ka bilowday kadib markii maxamed cali oo ah qandaraasle masaari ah oo ku sugan dalkaasi sbain ugu baaqay shacabka masaarida inay sameeyaan kacdoon ka dhan ah cabdulfataax asiisi iyo ciidamada milatariga cabdulfataax asiisi waa madaxweynaha dalkani ayaa talada la wareegay sanadii labada kun iyo afar iyo tobankii kadib markii ciidamada xukunka ay ka tuureen maxamed mursi oo ahaa madaxweynihii ugu horeeyey oo shacabka masaarida ay soo doorteen taasoo timid ka gadaal markii banaanbaxyo waaweyn oo laga soo horjeedo mursi iyo aqwaan muslimiinka ay ka dhaceen dalkani dalka masar ayaa galay khalalaaso siyaasadeed iyo mid dhaqaale kadib markii xukunka laga tuuray xusni mubaaraga sannadii labada kun iyo koo iyo tobankii kaasoo waddankani xukumayay muddo soddon sano ah xuseen saxnuuni v o a qaahira banaanbaxyadan carada leh ayaa ka dhashay markii ganacsatada reer masar oo lagu maga ganacsadaha reer masar oo lagu magacaabo maxamed cali uu soo dhigay internetka muuqaal fideow ah oo uu ku eedeynayo al sisi in malaayiin dollar uu ku khasaariyo deegaano iyo hoteelada raaxada ah iyadoo malaayiin dad oo reer masar ah ay saboolnimo ku nool yihiin wariyaha v o eda cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa arrimahan wax ka weydiiyey cabdiraxmaan xadaana oo ka faallooda arrimaha carabta kuna sugan magaalada london aad baan kuu salaamayaa cabdixaafid waxaa runtii iyo dhammaan v o eda oo dhan waxaana aada iyo aada horta ay tahay inaynu fahano maxamed cali ninka la dhahdo ah nin qandaraas lala ahaa oo ka qandaraasi jiray dhismayaasha ka socda xarumaha askartu ay leedahay isla markaasina fanaan ahaabaa wuxuu sameeyey uu kasoo baxsaday masar wuxuu yimi spain dabeta wuxuu bilaabay videoyo fara badan uu iska duubayo oo uu ku sharaxayo dhigta ka jirta masar waxa uu aada iyo aada uga hadlay dhismayaashii uu ka qaatay qandaraaskaha uu ka qaatahay maxay siisi iyo askarta in lagu dhacay oo lacag badanina ay ku luntay meelo badanna uu dhiso baamacni uu dhisay iyadoo markaasi dadkii masaarida ahaana ay kaajoonayaan iyadoo halka ay taagan tahay baa dowladdu marka hore kamay jawaabin laakiin dadku aad bay u dhegeysteen videoga uu duubi jiray dabeta ciisi baa man ayaa ka hadlay maalin buu ka hadlay arrintaas oo wuxuu rabeen bay sheegayaan taasi marka waxay kacday in waxay gaadhay marka in dadku ay u rumaystaan ninka fanaanka ah maxamed cali waxa uu ku hadlay oo dhaniba ay run yihiin taasaana keentay in jimcihii hore mudaaharaad aada u weyn oo meelo badan ka dhacay masar gudaheeda hadday tahay suways hadday tahay iskandariya hadday tahay ijib qaahira mudaaharaadyadaas waxay muujinayaan ninkaasi uu ku leeyahay raad dadka soo banaanbaxay taasi waxay keentay in maantana laysu soo baxo oo dadka ay dhegaystaan hadalkii uu u soo jeediyey maxamed cali waa tahay cabdiraxmaan waynu ogeyn markii kacdoonku ka bilowday dadka masar xusni mubaarak la riday waynu ogeyn sidii cabdifataax asiisi uu ku yimi isaga laftiisu kursigan oo xafiiskan uu u galay kursiga ugu fadhiistay wixii ka dhacay waynu ogeyn shacabka reer masar dibadbaxyo balballaaran iyo kacdoon weyn ma kula tahay iyagoo wixii hore u dhacay og in ay iminka ay sii wadi doonaan waa dhici kartaa oo dadka arrimahan ka faallooda waxa ay ku qanacsan yihiin in askarta lafteeda ay iskhilaafsan yihiin oo laba jisiiradood baa jirta oo waxa weeyaan iibiyey amaba uu ay sacuudigu qaateen oo masar ay lahayd niilkii oo aada moodo in ay weli etoobiya aada moodo inay ku awood sarreyso iyo dhaqaalihii dalka aada iyo aada u burburay iyo ciidanka laftiisii oo ka niyad jabsan sugan uu siisay wuxu wado intaas oo dhan marka laisu geeyo iyo weliba maalintii dhaweytay jimcihii markii ay mudaharaadeen ciidanka qaranka ee ciidanka askarta ahi may soo faragelin arrintaas oo ciid dadkii shacabka ahaye mudaharaadayey may may xakamayn booliskunbaa xakamaynayay laakiin wasiirka difaaca maxamed axmed zaki ma uu soo dhex gelin arrimahaas oo dhan marka laisu geeyo waxaa laisleeyahay mudaharaad weyn oo masaarida waxa weeyaan maxay keenaysa inaanay cabsidii ay tuuraan ayaa iman karaa waa hagaag dowladaha xulufada la ah masar oo inta badan farta lagu fiiqo dowladda boqortooyada sacuudigu inay eh, qayb ka ahayd in uu madaxweynahan iminka talada haya uu yimaado Eh, haddii aynu eegno iminka xaaladda yeman ee kaga furan dalka isutaga imaaraadka carabta oo aad moodo inuu dib uga soo guranayo eh, dagaalka yeman ma kula tahay haddiiba ay dhacdo oo kacdoonka uu sii ballaadho dalka masar in gacantii hore ee ay masar ka heshay dowladaha xulifada ah ay ka helayso mar kale in runtii haddii shacabka masaaridu ay go-aansadaan oo ay imanka ilaa hadda waxaa la leeyahay ma laha kutlo isku duuban oo mudaharaadka maamuli karta laakiin haddii kutlada ay helaan isku duuban ismalihii cid kala hor istaagaysa ayaa jirta Ah, sababo fara badan oo ay ka mid tahay xulafadaasi siday u xooga weyneyd ah, xilligii hore iminka uma xoog weynaa oo dagaalo fara badan ayaa ku furan maaha oo keliya yemen hadday noqoto dagaaladan ciraaq ah waxa weeyaan waxaa laleeyahay iminka waa tawaarikhdii ugu dambeysay ciraaq bay ka timi hadday tahay ah, khilaafka ka socda libiya oo dagaal baa ka socda halkaa lafteeda xulafadu way ku jirtaa iyo dee doorashadan iminka tunis iyo tan kale algeria intaba way ku jiraan laakiin waxay ku guuldaraysteen tii sudan marka taas ayaa keenaysa in masaariduna ay ku faraxdo in iyaguna doorashada in iyaguna ay kacdoonkooda sameeyaan oo cid kale oo ka xoog weyn aanay imanahayn manata keenaysa ah, inay maanta ay mudaaharaadaan oo ay xoog usoo baxaan dalalka eh, carbeed ee cabdiraxmaan oo ay kacdoonadu eh, ay ka dhaceen libiya waynu aragnaa halka ay ku dambaysay yeman iyada lafteeda waa aragnaa suuriya waa aragnaa suudaan oo iminka uun u muuqata inay guulaysatay laakiin dee weli ba la sugayo bal inay sidaas si ahaatiyo eh, iyo in kale ayaad moodaa inay eh, ka badbaaday iyo adigu dhowr dal oo kale oo ku yaala en, waqooyiga africa reer galbeedku iyagu sidee bay u arki doonaan ma laga yaabaa inay ka baqaan in libiya oo kale ay masar noqoto oo ayba door bidaan in eh, madaxweynahan milatariga ahi uu xilka hayo taageeraana runtii een, dadku waxa ay ku degi karaan iyagoo markaasi ka qanaca sida maamulku u socdo Eh, wixii uu u ballan qaaday oo hirgala tiina may hirgelin taasi markaa hadday sidaa u arkaan sidii xusni mubaarak ay uga baxeen unbay ugaga bixi doonaan hadday arkaan laakiin xoog fara badan oo dadka ka mid ah oo aada iyo aada uga horeymay xoog kale wuu jiraa oo qarsoon oo isagoo aan soo saarahayn doorkana waa ikhwaan muslimiinkii wadaadadii waayo iyaga si xun baa loo curyaamiyey laakiin ma doonayaan iyagu inay faranta hore galaan haddii dadkan kale ay faranta hore galaan ismalihii eh, reer galbeedku way sii eegan karaan waxaa dhici karta inay markaa sidii xusni mubaarak ay yidhahdaan iscasi
kaasi waxa uu ahaa cabdiraxmaan xadaana oo ka faallooda arrimaha carabta kuna sugan magaalada london wuxuu u waramaye waryaheena cabdixaafid cawil ismaaciil
kooxdii ugu horreysay oo ka mid ah kumanaan qaxooti ah oo laga qaadayo dalka libiya islamarkaana la dejin doono ama dib u dejin loogu sameynayo dalka ruwanda ayaa xalay laga dejiyey magaalada kigali ee caasimadda dalkaasi warbixin ay qortay wakaaladda wararka a f b waxaa soo jeedinaya axmed cali sheekh koox ka kooban lixdan iyo lix qof oo qaxooti afrikan ah oo laga soo qaday dalka liibiya ayaa xalay soo gaaray magaalada kigaali ee caasimadda dalka ruwanda sida ay sheegtay qaramada midoobay kooxdan ayaa ah tii ugu horreysay wax noqon kara kumanaan qof oo dalka ku yaalla waqooyiga afrika looga soo rarayo barnaamij cusub tallaabadan ayaa ka dambeysay kadib ballanqaad uu madaxweynaha ruwanda bool kagaami sameeyey sannaddii isaga oo hooy u yaboohay afrikaanta kadib markii ay soo baxeen in jirdil xadgudubyo galmo iyo ku shaqaysasho qasab ah loogu geysto dalka liibiya horaantii bishan ruwanda ayaa heshiis la seexatay midowda afrika iyo hay-adda qaxootiga qaramada midoobe ee u n h c r ayadoo ogolaatay in ay qaabisho qaxootiga iyo dadka magagelidoonka afrikanka ah ee ku xaniban liibiya dowladda ruwanda ayaa sheegtay inay isu diyaarisay inay qaabisho ilaa soddon kun oo qof inkastoo qorshuhu uu yahay in markiiba ay dibudejin u samayso shan boqol oo qof si looga hortago in labiyo tobanka milyan ee qof ee dalkaasi ku nool ay dareemaan culays hadda ayay cago dhigteen waxaa sidaasi barta twitterka ku soo qortay hay-adda u n h c r ayadoo carruur aanay cidna la socon hooyooyin keligood ah iyo qoysas ay tageen magaalada kigaali goor dambe oo khamiistii shalay ahayd qofkii ugu da-da yaraa dadkaasi ayaa ahayd gabar laba bilood jirta oo ay dhaleen waalidiin soomaali ah oo ku sugan liibiya sarkaal ka tirsan qaramada midoobey ayaa wakaaladda wararka a f b u sheegay in duulimaadka midkan xiga oo ay saaran yihiin boqol iyo shan iyo labaatan qof la qorsheeyey in uu kigaali gaaro tobanka ilaa labayo tobanka bisha oktoobar dadkan ayaa la dejin doonaa xarun kumeel gaar ah ka hor inta aan dib u dejin loogu samayn qaybo kale oo ka mida dalka ruwanda haddii aysan doonin in ay dalalkooda dib ugu laabtaan dadka cusub ee shalay yimid ayaa degi doona xarunta qaxootiga ee kumeel gaarka ah ee gashoora oo ku taala degmada bogasera oo qiyaasii lixdan kilomitir u jirta magaalada kigaali madaxweyne bawl kagame ayaa markii ugu horreysay yabuuhay inuu qaato afrikaanta ku xaniban libiya kadib markii warbixin uu diyaariyey telefishinka c n n ay muujisay wax u muuqday suuq addoonsi oo ku yaala dalka libiya xaaladda ayaa noqotay mid deg deg ah bishii julaay markaasi oo in ka badan afartan qof oo muhaajiriin ah lagu dilay duqeyn diyaaradeed oo haleeshay xarun lagu xabiso muhaajiriinta oo ku taala magaalada tajura ee dalka libiya qaramada midoobey ayaa sheegaysaa in qiyaastii afartan iyo laba kun oo qaxooti u badan afrikan ah ay iminka ku sugan yihiin dalka liibiya
axmed cali sheekh ayuu ahaa oo soo koobayey warbixintii wakaalada wararka e f b ay ka qortay qaxootigii ugu horreeyey oo dib udejin looga sameynayo dalka ruwanda kuwaasi oo laga soo qaaday dalka liibiya
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic shan mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic sideed ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso efemyada v o a ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o a somali com
markana dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka iyo jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka dhegaystayaal barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaannu diiradda ku saaraynaa go'aankii dowladda federaaliga ee soomaaliya ee dhowaantan ku mamnuucday diyaaradihii dulmaadyada tooska ahaa ee kismaayo ma yahay go'aankaasi mid xal siyaasadeed keeni karaya maxaase la gudboon dhinacyada jubbaland iyo dowladda federaaliga ee soomaaliya saamayn inta leeg ayaa ka dhalan karaysa go'aankaasi horese ma looga fekeray waxyaabaha ka imaan karaya qodobadaas iyo arrimo kale ayaan barnaamijka ku qaadaadhigaynaa barnaamijka waxaa igala qayb qaadanaya xildhibaan daahir amiin jeesow oo ka tirsan baarlamaanka federaaliga ee soomaaliya wasiirka warfaafinta jubbaland injineer cabdi xuseen iyo gudoomiyaha ururada bulshada rayidkaahi cismaan muxiidiin macalin shaatax waxaan ugu horreyn ku bilaabayaa xildhibaan daahir amiin jeesow oo ka tirsan baarlamaanka federaaliga ee soomaaliya xildhibaan maxaa keenay go-aankaasi dowladda federaaliga ee soomaaliya ay ka gaartay duulimaadyadii tooska ahaa ee kismaayo
bismillaah alxamdulilah wasalaatu salaam calaa rasuulilah waa mahadsantahay walaal waa salaamayaa gudoomiye shaatax iyo iyo muwaadinka kale ee ku jira cabdi run ahaantii waa arrin jirto dhaba inay dawladda muxuu ahay control dheeraada ay saar in muxuu ahay diyaaradaha meesha tagaay iyo muxuu ahay dhaqdhaqaaqa kale ee gobolkan waayo dawladda waajibaa ka saaran meeshii amni xumo ay ku jirto inay xaqiijiso amnigeeda arrimo amni aawood ayaa sabab ay ugu dhigtay waa markii ugu horeysay maamul jubbaland la yihahdo in laba yeeryoon lasku dayo waxaa isku dilay lix madaxweyne oo hal habeen kasoo wada baxa haddana sidoo kale waad ogtihiin in madaxweyneyaal badan ayaga muxuu ahay ku dhawaaqeen inay ku guuleysteen dawladii federaalkeena inay maareyso oo arrintaas ay ka doogteyso waa loo diiday oo waad aweedaan diyaaradaha dawladda oo aan xerinaa hore igu xireen qolada hadda meesha ku xoogan oo meesha joogta ayaa hore u diiday marka dawladda federaalka waxay rabtaa gobolkaas inay muxuu ahay maamul la wada leeyahay dadka muxuu ahay deegaanka ay waleeyihiin muxuu ahaay iyadana la shaqeeyo muxuu ahay inay ay maamulkaas dhisto wayna arrintaasna jidkay kusoo jirta asun asodosbil laakiin inta hadda muxuu ahay diyaaradaha ay xiran yihiin sida aan kawarqabo waxaa la furi doonaa kuwa amarjidsiga oo hay-adaha ay leeyihiin ayaa la furi doonaa oo dadka dhibaateysa dawladda markee dadkeeda meesha jooga aad ay xanuunaas ugu haya waa yahay waana arrin arrin muhiim ah in muxuu ahay arrintaas waa tahay si- si deganaan leh ee taxadir leh dowlad federaalka waa bar wasiirka warfaafinta jubbaland ayaan siinayaa een, injineer cabdi xuseen kusoo dhawow barnaamijka marka hore marka xigta een, xayiraadani diyaaradaha tooska ee kismaayo ee imaanaya ama ka baxayay ee, dowladda federaaliga ay kusoo rogtay sidee baad u aragtaan idinka ka maamul ahaan bismillahi raxmaan raxiim maxaan jamaalow arrinka aan ka qabnaa inuu yahay arrin sharci darro ah oo lagula kacay shacabka jubbaland aanan habboonayn in ay arrintaasi dowladda federaalku ay samayso dhibaato iyo dhimasho iyo wax badanna ay keentay oo aan wax badan saxaafadda ka sheegnay Een, sidaasna xal kuma yimaado Een, arrinta uu xildhibaan jiisa uu sheegay ee shabaabka iyo meelaha ay joogaan ay ka mid yihiin waxaan u malayn magaalada kismaayo iyo xamar nabadgelyadeeda waa la kala yaqaanaa Een, garoomadana labaduba waxaa jooga amisom Een, meelaha ay diyaaraduhu kasoo kacayaan ee ay kasoo baxayaanna waa garoomada ma garanin anu marka security-ga ay ka hadlayaan Een, haddii ay yidhaahdaan dowlad ma aqoonsan wixii kasoo baxay saasaan u xalinayna ha u yidhahdaan yaan adayn security-ga ayaan inkastoo maqalku igu xumaa oo xildhibaanku hadaladiisii wax badan ay dhaafeen Een, oo maqalku igu xumaa aanan fahmin haddana waxaan leeyahay arrintaasi arrin bini aadamnimada aada ugu xunbeyayd shacabka loo geystay cawaaqib xumo reebtay dacwadeedu taagan tahay cadaymaheedu taagan yihiin dadkii waxyeelooday oo dhanna ay maxaa la yidhahday ehelkoodii hadda la aruurinayo daatadoodii waa tahay waan idinku soo laaban doonaa labadiina waxaan siinayaa een, cismaan muxiudiin macalin shaatax guddoomiye ka urura bulshada rayid ahaan ma isku daydeen in wax talooyin ah ama soo jeedina aada u gudbisaan ama jubbaland ama dowladda dhexe si dhibaato dadka soo gaari karta looga hortago
bismillahi raxmaani raxiim warka waa mahadsan tahay marka hore marka labaad waxaan salaama xildhibaan joogsa iyo wasiirka Een, runtii annaga doorashooyinka ka horba waa ka hadalnay Ee, waxyaabo badan waa ka dignayn oo waxaan arkaynaa in hadda ay soo baxbaxayaan oo ah Een, qaabka een, doorashooyinka loo maareynayo iyo qaabka dowladda federaalka ee runtii ay arrintaasita ugu jawaabeyso horaan ugu dignay waana ka hadalnay waxaanan ka dignay in maaragta eh, laga taxdiro eh, qaabka doorashada jubbaland ee u dhexeyso fargelintana eh, laga dhaafo si ay usoo baxaan eh, maamul eh, sii wadi kara ama eh, eh, wax meesha laga qabtay eh, hore usii wadi kara marka taa waxaad moodaa in eh, runtii baaqida aan soo jeedina aanan aan la gara maray haddana ay waxsuunka ka soo baxay eh, doorashooyinka ama qaabka doorashooyinka ay jubbaland u dhaceen iyo qaabka dowladda ay u jawaabayso aada mooda inay horseedeyso en, in maaragta en, kalaabka uu sii xoogeysto marka en, runtii en, baaqidaas annaga hawadana waa usii marsiinay en, qoraalana waan kasoo saarnay aan leenahay marka hore waxaa laga taxadiro en, doorashooyinkaas iyo qaabka election ku dhici doono markay dhacaan kadibna waxaan kasoo saarnay baaqa ugu dambeysay en, dalaad aan leenahay En, bay dowladana wax ka bedesho qaabkay u maareyneyso ee- ee ma ula tacaaleyso qaabka doorashooyin kasoo baxay jubbaland En- en sidoo kalena in aanan arrinta ee jubbaland aanan sii horin oo aan laga dhigin arrin maaragta ee siyaasado kala duwan loo isticmaalo waayahay aad baad umahadsan tahay jeso aan ku laabanayaa xildhibaan jesow ee, ma laga fekeray adigu xildhibaan qaranaa tahay kolley ee, xukuumadduna waad la xisaabtantaa dadka la xisaabtana ku jirtaa ee, qof kasta oo dhibaato soo gaarta tallaabo dowladda ay qaada darteed ama xukuumaddu ay fuliso waxaa laga yaabaa waxyaabaha meesha aad u joogtaan inay ka mid tahay inaad kula xisaabtantaan marka ka xildhibaan ahaan ma ka fekerteen saameynta ka dhalan karaysa xayiraadan diyaaradihii duulimaadyadii tooska ahaa ee kismaayo saaray mar dhow waxaan maqlaynay in xisbitaalkii magaalada kismaayo wadaweyn loogu qaadayay muqdisho oo kale ay cabasho soo saareen oo ay leeyihiin xaalad biniaadinima laga yaabaa inay ka dhalato dhibaatooyin noocaas oo kale ah tallaabada ay dowladdu qaaday ma laga- ma- ma ka fekerteen
waa mahadsan tahay eh, horta marka ugu horeysa dowladda federaalka marka laga hadlaayo waa saddexda hay-adood ee dowladda xukuumadda marka laga hadlaayana waa dalaha fulinta inaan sidaa kula ogaano ayaa fiican oo aniga daahirgeso dowladda soomaaliya mudane ka tirsan ayaan ahay xukuumadda xukuma- xukuumaddan waad la xisaabtantaan marka marka dowladda federaalka ah kismaayo waxaa laxsadexle xoogna ayaa naga haysa waayo waxaa ku nool dadkayni waxaa wax ku noqonayo ku dhibaatoonayo dadkayna waayo waxa wax lagaga dhigayna waa hadda maamulka todobadeedkan meesha jooga oo muxuu ahay dowladda federaalka hawada ka xirtay muxuu ahay dowlado kale la xirtay oo muxuu ahay waad ogeydan diyaarad ciidan iyo saab amsom sida ayaa laba goor hawada laga celiyay waad ogeedeen amsom maa joogtaa leedihiin amsom haddii boorka ay joogto diyaaradaas lama ogeysanin ciidamada kenya meesha jooga ma aha ciidamo markii hore mandate oo amsom soo galay markii dambena waa lagu daray si ay u helaan xaquuq mushaarkii iyo waxaas ay u helaan haddana hadda baarlamaanka soomaaliya diishiu ku yahay inuu mandataas uu kala laabto lagana saaro wadanka maadaama muxuu ahaay xadgudub siyaasi ah ay sameeyeen iyagoo ahaaya qayb kamida dhulkii soomaaliya mas-uuliyadda yaala marka markaa aan soo noqo mas-uuliyadda waxaa qaadaya maamulka axmadooda as hogaamiye oo diiday in maamulkaas dadka soomaaliyeed inay xildhibaan- dhistaan adoo raallia inay xildhibaan jesow yeeshaan inay muxuu ahaay ay ay ay ay badbaadaan shacabka soomaaliyeed in dowladnimada soomaaliya ay hana qaado shaksiga diiday ayaa ummadda Eh, soomaaliyeed ma waxaad leedahay go-aanka dowladda ay gaartay ee xayiraad lagu soo rogay diyaaradihii dulmaadyadii tooska ahaa wax kastoo ka dhasho dowladda lagulama xisaabtami karayo ee waa in lagula xisaabtama een, jubbaland iyo madaxdooda ma saasaad leedahay saas waaye sabab- sababtoo ah dowladda go-aan iskama gaarin hadday laakiin go-aanka dowladda gaartay ee jubbaland ma gaarin sidee lagula xisaabtami karaa meeshaasa taasaa la fiirinaya eh, dowladda tallaabada ay qaaday ee ay doonayso in muxuu ahay dhiigga kasarka oo kusii faafa dalka oo dhan ay ay tallaabadan u qaaday shaksiga sameeyey eh, muxuu ahay dhibaatada abuuray ayaa qaadaya mas-uuliyadda halka fadhiis nooga dhig saa loo maxkamadeynaya Waa- waa tahay. Waxaan siinayaa- Xisbiskooda waa furiya.
wasiirka warfaafintan siinaya eedeymaha xildhibaan jeeso uu soo jeedinayo ee ah in aan dowladdu Ay.
lagula xisaabtami karin oo isagu ka tirsan yahay wax kastoo halkaa ka dhasha uu maamulka adiga aad ka tirsan tahay jubbaland uu dusha ka saarayo sidee baad u aragtaa Een, waan waan gartay xildhibaanka een, hadaladiisa waan ka een, warbahintana waxaan leeyahay markaad dadka wareysanaysaan waxaa fiican xildhibaanada kasoo jeeda deegaanka inaad wareysataan mana uuna imaanin mana uuna arkin kenya iyo maxaa la yidhahdaa amisonta joogtamayo say u shaqayso in wax lagu yidhi uu sheeg sheegana waan ka xumahay waa cawadaanka maxaa la yidhahday ugu een, ida badan ugu dhaqan fiican een, maxaa la yidhahda bulshada soomaalidana way ogtahay een, kismaayo joogiyo agaadkeedaba een, diyaaradda la celiyey adanoo diyaaradda uu ka hadlaya in la celiyey ee jaadka wadi iyo dadka hubka wadi uu sheegayo ma fahmin een, maamulka isaga een, wixii soo degahaya wixii baxahaya een, awoodeeda leh isagaana u xil saaran wax dhibaato ana kama ayna dhici jirin Ee, waxaad sheegtaan sababaha aad idinku haddii aada matalayso waxaa ficneyd inay dee executivekii dowladdii xukuumaddii dadka joogaan hadda waxaan la doonayo xildhibaan isagu amarkana ma bixinin waa een, golihii legislativeka weeye marka ma ma garanayo hadda waxa aan ku irada laakiin xukuumaddu arrinkaasi cid waliba way aragtaa inay ku khaldan tahay arrintana ay ka dhalatay catastrophe ay ka dhalatay oo su-aashaasa su-aashaasaan raba inaan ku weydiiyo go-aankan ay dowladdu gaartay xayiraadda dir- duulimaadyada tooska ah maxaa ka dhashay oo aad nala wadaagi karaysaa ee hadday tahay dhinaca bini-aadamnimo ama dhinaca nabadgelyo waxaa ka dhashay waxyaabo aada u fara badan oo dhibaato keenay waad ogtahay jubbaland waxaa kusoo noqday risaani qaxootigii ugu badnaaba kusoo noqdo intaasoo kuna oo la dejiyey oo taycare u baahan oo wax walba u baahan waxaa jira magaalooyinka ay tegi jireen diyaaraduhu dad naago ugub ah oo dhalaya oo diyaaradii intay dhali waayeen isbitaal in loo soo qaado damco baabuur lagu soo qaaday oo laba aan ahayn oo saddex ahayn oo kiis oo dhacay intii hadda la joogay isbitaalka ay ku dhinteen labadiiba ilmihiina uu dhintay hooyadiina ay dhimatay waxaa jira odayaal keliyaha laga sikeynayo dhiigiiya kaadida la kala saarayo oo wiigiiba mar la qaadayay waxa waxaan kuusoo kala koobi kara maaha saylashii waataan hadda kuu sheegayay waa la aruurinaya waxyaabaha aadu fara badan baa ka dhacay waana arrin lagu xisaabtami doono haddii ilaa yidhaahdo waata waan kuugu soo laaban doonaa ee, shaat xansiin ayaa gudoomiye ka urura bulshada rayid ahaan adiku maxaa hadda idin muuqda ama idinla gudboon si loo dhameeyo khilaafaadka ee, saameynta intaa la eg ee wasiirku sheegayo ay yeelatay runtii waxaa inoo muuqda waxaa eg tahay khilaaska jubbaland hadda ka taagan ama ka dhis arrintan diyaarada xayiraada ah waxyaabaha dhibaatada ay abuuri karaa waxaa kasii daranba khilaaska siyaasadeed ee horseedi karta arrimaha noocan oo kale ay saameyn ku yeelan karta maamulgoboleeda kale ama dowladda dhexdeeda naftirkeedaba kusii fidi karo marka annaga waxaa nala gudboon ugu horeen marka hore in ay dowladdu wax ka bedesho dowladda federaalka wax ka bedesho qaabka ay u maareynayso xasuulka kasoo baxay ama qaabka doorashooyinka jubbaland waxaa kaloo nala gudboon aan soo jeedin hore usoo jeedin haddana aan ku celinayna waxay ay tahay in wadahadal laga sameeyo arrinta jubbaland maxaa yeelay maaha oo keliya jubbaland maamulgoboleeda kale ayay maaragtaa sidoo kale doorashooyin ka dhacaan loona baahanya mar walbaba inuu wanaagsanaado xiriir ka dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulgoboleeda maxaa yeelay muddo badan oo cakanaan oo ku jira xiriir ka dhexeeya maamulgoboleeda iyo dowladda federaalka wuxuu waxqabad ku noqday talaabooyin badan oo horan loo gaari lahaa haddii ahaada dib heshiisineed haddii ahaan lahayd sameynta ururka wadaadalaha haddii ahaan lahayd taadihi kale dowladda inay lasooda sii xoogeysta ama saameyntoona ay ku bahday dalka oo dhan marka saas darteed waxay la tahay in nidaamka jubbaland la maareynayo ee tusaale wanaagsan u noqoto mid ay maamulgoboleeda kale ay soo dhawey karaan una arki karaan maaragta lasheynta ama baditaanka dowladda federaalka ku aadan xasilinta iyo mareynta iyo horumarinta dalkan mid keeni kara wanaag ka wanaagsan hadda tahay waa tahay ee, xildhibaan dairamin jason ku laabanaya xildhibaan waxaa jirta in eedeymo marar badan hawada laydin marsiiyo oo ku aadan in hadda uusan jirin baarlamaan xor ah oo la xisaabtami karayo xukuumadda tallaabo kastoo ay qaado tusaale ahaan baarlamaanku aanu samayn karaynin waxyaabihii ay ahayd inay sharci ahaan qabsadaan inay xukuumadda kula xisaabtamaan wax khaladka ah waxa la rabo in la gudbiyo iyo een, shaqooyinka kale ee baarlamaanka ma kuu muuqataa eedeymaha dadka qaar ay jeedinayaan ah in baarlamaanku sidii la rabay uusan u shaqaynin ay jirto waa mahadsan tahay aan usoo noqday su-aashaada anigu xildhibaan daahir jeesowa weligeyga waxaan dhihi jiray war hala saxa waxa jubbaland ka jira saaxiibkayga hadda dhahaayo muxuu ahaayo jeesow jubbaland kala soo jeed oo mid dhan oo degan meesha uu kala hooyaa asiga ay u taalaa iyo dadka la degan hadda sidii ay isoo dhacmaan laakiin aniga waxaan aaminsanahay saddex meelood saddex meelood laba meel dadka aan matalay inay jubbooyinka ay degaan oo reer jubba yihiin si kasta si kala haddaan udhigan xildhibaan dowladda federaalka four point five ayaa wax lagu qaysuga ku yimid aan lahay dadka aan matalay meesha waa degaan xataa isagan waxaa laga yaabaa xildhibaankiisa inaan ah marka saas intaan udhaafi maayo waxa aan rabaa waxa weye dowladda federaalka xukuumadda shaqada annagaa udhiihan annagaana kula xisaabtamayno wixii qalada oo ay galaan laakiin eedda ah inay waa wararka kutira kuteenka ah ee dowlad goboleedyada muxuu ahay sharci darrada ku dhisma ay ay xayeesi ahaan u bixiyaan waayo waxyaabaha ay leeyihin baarlamaankii nuxurka ka dhantiiyey waxaas waxaasna wax hadda maaha laakiin ma ahan dowlad goboleedyo ma ahan daahir daahir soomaaliyeed wuu daahir jiraa daahir xukuumaddana haddii ay qalab samayso waa la- waa waa kula xisaabtama majority-ga xildhibaanada baarlamaankii sagaalaad boqol iyo afartan iyo laba xildhibaan ayaa diiday oo codka ka- diidmada ku diiday waa baarlamaankii sagaalaad waa baarlamaankan ka horreeyey baarlamaanka raarkiisana cid diidan karta malaha inay jubbaland wax la yidhahda ayba dhismin ayaan u cobayna waa haya qaraarkii ciddii doontana waa la walaagi karaa baarlamaankii sagaalaad waxay ay sharciyeeyeen anagu maxaa ma dhihi kara sharci darre waayo jubbaland la leeyahay in la dhiso ayaanan ujeedada ugu weyn iyo hadabka aan leenahay ay tahay waa tahay qof allaali iyo qofkii arrintaas lagu saacidaayay oo dowladda dowladda federaalka ah ama xildhibaan ha noqote ama wasiir ha noqote ama muxuu ahaye garsoor ha noqote lagu caawinayo diyaar baa unahay asagana inaan gacan ku siin xildhibaan jeso aad baa umahadsan tahay dooda ah in dadku ay eedeymo baarlamaanka usoo jeedinayaan oo ah inuusan baarlamaanka sidii baarlamaan xura uusan u shaqaynayn keliya maan maamul goboleedyada sida aad sheegtay dabcan qayb way ka noqon karaan laakiin xildhibaana idinka idin ka mid ah ayaa fikirkaas qaba taalkaana uga gudbaya waxaan ku laabanayaa wasiirka warfaafinta ee jubbaland injineer cabdi xuseen maxaa hadda la gudban jubbaland marka arrintu ay halkaa taagan tahay annagu waxaan ugu baaqaynaa dowladda federaalka in ay joojiso ciqaabta ay ku hayso shacabka soomaaliyeed ee degan jubbaland waxaan leenahay waad khaldantiin sharci darraad ku socotaan ka soo noqda khaladkii aada gasheen jubbaland doorashaa ka dhacday waa lagu guulaystay doorashadii waad og tihiin toddobaatan xildhibaan ka badan oo federaalka oo jeesow saaxiibadiisaa joogay jeesow shan sano lix sano qaylinayay wax maxsuula muuna arag inuu iska nastaa fiicnaan lahayd marka waxaan leenahay xaqa ha laga hadlo haddaad xaqdarre isaga dhawaaqdo weligaa ma helaysid wax faa'iidaiyo maxsuula marka waxaan leeyahay dowladda federaalku waa shacabkiina waxa aad ciqaabaysaan wax faa'iidaa waad ka dhiifaysaanna ma jiro oon dhibaato ahayn wixii ladiin idmadayna ma aha shuruucda dalkana ilaaliya intaasaan leeyahay waa tahay aad baad umahadsan tahay waa gabagabadii barnaamijka ayaanu kusii siqaynaa qof walba muddo kooban ayaan siin doonaa oo kusoo gabagabeeyo xalka ayaanu markaa diiradda saari doonaa waxaan ku horeynayaa guddoomiyaha ururada bulshada rayidka shaatax marka aad eegto dhibaatooyinka dhashay siyaasadda isjijiidka waxaa tiri waxaa laga yaabaa in dhibaato intaa ka badan ay yimaadaan ma kuu muuqdaa in hadda ay tahay wakhtigii ugu habboonayd ay dhinacyadu intay isku yimaadaan ay wada hadlaan oo ay fadhiistaan khilaafaadkoodan meel dhigaan heshiisna laga gaaro dhibaatooyinka shacabka tabanayana meesha laga saaro aada iyo aada ayay noogu muuqataa arrintaas waana arrin aada muhiim u ah runtiina marxaladda soomaaliya mar walbaba in sida ugu habboon loo maareeyo waa wakti kasta ay ku habboon tahay maxaa yeelay wakti kasta ayaan dhibaato kusoo kusoo jirnaan weli ku jirnaan dadku dadkii soomaaliyeedna waxaad moodaa inay dhibaatadii ilaa inay ku dhex noolaadaan inay qabatimeen oo aysan u muuqan hadda xataa qaabkii loogu bixi lahaa ama ay aamini karaan qaabkii in laga bixi karo marka taana waa khatar aada u wajahan oo ummadda soomaaliyeed mustaqbalkooda khatar ku ah anaga waxaan soo jeedinaynaa maadaama ay qaraasho kale ay jireen udhexeeyo maamulooyada iyo dowladda federaalka hadda oo dowladda federaalka gacan weyn ka geysanaysa qaabka loo dhisay waa galmudug oo haddani aanan laga yaabo inay maaragta iyadana ay weji kala yeelato waxaan anaga aada iyo aada maaragta ugu boorinaynaa in wadahadal ballaaran laga galo arrimaha guud ahaanba maamul goboleeda iyo dowladda federaalka waxaa soo socda doorasho waxaasoo dhan waxaad moodaa caqabad inay ku yihiin xidid xumada ama khilaafka udhexeeyo khilaafka siyaasadeed iska taagan maamul goboleeda iyo dowladda federaalka taa waxaan aada iyo aada maaragta ugu borinaynaa in wadahadalka aad loo tutuljiyo la ballaariyo waxgaradka urada musuliyeedka laga qaybgeliyo lagana gaaro maaragta natiijo wanaagsan oo useedi karta in dowladda federaalka waajibaadkeedii qabsato maamul goboleedana waajibaadkooda qabsadaan waa yahay daar amin jason siinaya xildhibaan adigoo mahadsan oo aanan cidna weerarin xalka muxuu kuula muuqdaa oo aad kusoo gabagabeynaysaa xalka waxaa weeye walaal anigu cidna ma weeraro sidayda wareegsadan waa kala aqaanaa dadna weligeed ma weeraro laakiin xalka waxaan u arkaa dadka maanta jubbaland jooga inay u fududeeyaan dadka soomaaliyeed kiisas badanaa ka furan idinka miyaa mas-uuliyadda lahaa su-aashaadii hore kamideed oo aan sheegay inay igleeyiin horay baa kiisas ay u dhaceen oo loo haystaa maalida wase la keenayo isdamadoonka ayaa dad loo haystaa marka kiisaskan dhacay in la joojiyo genocide la samayna la joojiyo yaana laga dhigin meeshii lagu jira sagaashan iyo shanta booskii magaaladii fardabiin oo kale ha laga dhig yaan laga dhigin kismaayo dadka walaalo waayo waa uusu soo noqon doonaa ninkii dembi gelin dembigiisa lagu qaadaya ninkiin dembi gelina dembi asoo leena ku noolaan doonaa yaanan muxuu ahay dadka soomaaliya dhibka lagu sii adkeyni dadka hubka ku haysta meesha awoodda dawladda ha ku soo wareejiyaan dawladdaa maareysanaysa qofkii markaas ilaahay u canfaa kusoo bixi doona doorashada laga sameeyo iyo maamulka walisaa jubbaland looyahay walisaa waa tahay aad baad mahadsan tahay halkan aniga saasaan u arkaa aad baad mahadsan tahay maxaa xala oo aad eh, ugu dambeyntii wasiir kusoo gabagabeynaysaa si dhibaatadaasi looga gudbo ummadda soomaaliyeed dhibaato way ka soo daashay reality bay imaatay ciddii dan leh oo dan gaara leh kuma guulaysanaysa waxa ay wadato waxaan leeyahay reality-ga indhaha loo kala dhacdo oo ummadda ha loo naxo oo sharciga iyo waraaqaha iyo waxa aan samaysanay ha lagu dhaqmo indhacadayska ha la daayo iyo khaladaadka lagu jiro cadow baa ina haya dhibaato badan baa ina haysa muddo dheer bay dadkeenu dhibaataysnaayeen in lagu sii socdo oo dunuub yar oo daaqhaasa leh dunuub yar oo haytrin uu ku dhacay dunuub yar oo aadan garanayn waxay u socdaan ay ummadda u baabacdo waa khalad ummadda soomaaliyeedna waxaan leeyahay khaladka laydinku samaynayo ad aragtaan ka istaaga ka dhiibiya iska celiya markaasaad guusha gaaraysaana waa mahadsantahay janan aad baad mahadsan tahay eh, wasiir sidoo kale xildhibaan daahir amiin jeesow waan ku mahadcelinayaa sidoo kale cismaan muxiidiin macalin shaatix gudoomiye adiguna aad baad u mahadsan tahay wakhtigiina aad noo hurteen oo barnaamijka aad kaga qayb qaadateenna aad baan idinkaga mahadcelinayaa mahadsanyahay janan gudahaana barnaamijka faaqidaada toddobaadka dhegaystayaal oo aynu ku soo qaadanay xanibaaddii dowladda federaaliga ee soomaaliya ku soo rogtay duulimaadyadii tooska ee magaalada kismaayo intaas ayaanu ku soo gabagabaynayaa barnaamijka ayaa waxaa igala qayb qaatay xildhibaan daahir amiin jeesow oo ka tirsan baarlamaanka federaaliga ee soomaaliya wasiirka warfaafinta jubbaland injineer cabdi xuseen iyo sidoo kale guddoomiyaha ururada bulshada rayidka cismaan muxiidiin macalin shaatax barnaamijka soo saaristiisa waxaa gacan ka geystay guriyaasheenna cabdiqaadir maxamed cabdulle iyo khadar maxamuud xareed anigoo ah jamaal axmed cismaan ayaa idinla socodsiinayey tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
jamaal axmed cismaan iyo barnaamijkii faaqidaada toddobaadkaanu intaasi ku dhaafno markana ciyaarihii iyo cabdiqaadir maxamed mursal samakaab oo horteyda fadhiya
aan ku bilowne ciyaaryahan bernardo silva oo u safta kooxda manchester city ayaa xiriirka f e-ga ee ingiriiska u qoray warqad uu ku sharaxayo inuusan ujeeddo gaar ah oo cunsurinimo ka lahayn qoraalkii uu u qoray saaxiibkiisa isku kooxda yihiin ee benjamin mande oo u dhashay dalka faransiiska fernando silva oo saaxiibkiis qoraal twitter-ka u soo dhigay ayaa waxa uu ku tilmaamay laacibkan asal ahaan qaaradda afrika ka soo jeeda ee madow shukulaatada loo yaqaano kongowitos shokolaat oo ah midabka qaxwaha shukulaato leh taas oo loo fasirtay inay tahay fal cunsurinimo sidoo kale tababaraha kooxda manchester city ayaa isagana difaacay laacibka bernardo silva waxaana uu tilmaamay in xidiga aan lagu aqoonin falalka midabta koorka iyo cunsuriyadda islamarkaana uu yahay shaqsi wanaagsan laacibka cunsuriyadda loo geystay amaba ay f e-ga ku tilmaameen hadalka qaldan in lagula kacay ee benjamin mendi ayaa qoraal uu isagana soo saaray waxa uu ku difaacay ama uu ku taageeray bernardo silva laakiin xiriirka f e-ga ingiriiska oo arrimaha cunsuriyadda ganaaxyo adag ka soo saara ayaa waxa ay u direen warqad manchester city si ay uga soo jawaabaan haddii arrinkan ay ku qanci waayaan f e-ga waxay u badan tahay in ganaax adag dusha loo saaro bernardo silva oo ah laacibka ugu muhiimsan qorshe ciyaareedka tababare bebe gardiola silva ayaa sidoo kale u dhashay dalka bortuqal waxaana uu ka mid ahaa xidigihii ku guulaystay koobka eurubian uefa european nations league ee xulka bortuqal ay ku guulaysteen bernardo silva ayaa waxaa markaasi uu raaligelintiisa ku sheegay bartiisa twitter-ka lamana oga go-aanka ay xiriirka qaadan doonaan dhinaca kalena manchester united tababaraheeda oliganer solsha ayaa waxa uu la kulmayaa cadaadis weyn iyadoo kooxda manchester united hadda ay xaaladda ku adag tahay maamulka kooxda manchester united ayaa tababare solsha xilkan u magacaabay kadib markii ay eriyeen tababare hoose murinaho laakiin dadka ciyaaraha falanqeeya ayaa waxa ay leeyihiin in cilada ugu weyn ee haysata kooxdan ay tahay maamulka kooxdaasi gaar ahaan madaxweynaha kooxdaasi wood waar oo isagu loo arko inuu yahay caqabada ugu weyn ee haysata kooxdan sababta ayay ku macneeyeen in morinoho la eriyey laakiin soolsha la keenay welina kooxdu aysan isbedelin waxyaabaha kooxda guuldarada usoo jiidaya ayaa sidoo kale waxaa ka mid ah cadaadiskana ku keenaya tababare soolsha in kooxda ay dhaawacyo ka noqdeen qaar ka mida ciyaartooyda kuwaasi oo ay ka mid yihiin luka show antonio marshal iyo paul bogba oo soo laabtay balse hadda la leeyahay dhaawac ayuu dib u galay inkastoo aan la xaqiijinin inuu ka qayb qaadan doono kulanka ay arsenal kaga hortegi doonaan maalinta isniinta ee soo socota hadda iyadoo dhaawacaasi uu jiro ayaa haddana waxaa ku sii biiray ciyaaryahan marcos rashford oo kooxda u hogaamini jiray dhanka weerarka haddii sidoo kale waxaa jirta eed loo jeedinayo macalinka oo ah inuu iska diray alexis sanchez iyo weliba romelo lukaku oo weeryahano ahaa loona arkayay inay ahayd qalad inuu iska diro xilligan isagoo aan haysanin beddelkooda taas beddelkeedana romelo lukaku ayaa ku naaloonaya qaab ciyaareed fiican oo uu kula jiro kooxdiisa inter milan isagoo goolal u dhaliya qaybna ka ah guulaha ay gaarayso kooxdaasi dhinaca kalena kooxda real madrid ayaa ku naaloonaysa hogaaminta horyaalka sbain ee la liga oo ay ku hogaaminayaan afar iyo toban dhibcood lix ciyaarood oo ay ciyaareen waxaana kaalinta labaad soo gashay kooxda real sociedad oo iyadu leh saddex iyo toban dhibcood atlatico madrid ayaa kaalinta saddexaad ku jirta bilbawna waxa ay ku jirtaa kaalinta afraad waxaa real madrid ay hogaanka ku soo laabanaysaa laba sannadood kadib iyadoo xaalad adag soo gashay taas oo loo arkayey kadib markii uu ka tegay christiano ronaldo inay ku keentay hoos u dhacaasi dhegaystayaal wararkeennii ciyaarahana waa naga intaa
cabdiqaadir samakaab iyo ciyaaryahaanu intaasi ku dhaafno markana heestii jowharad codka maxamed b k
waxay tahay janno kale oo ku jecel adoo jecel aniguna aniguna jaleecada gistadiga jirtaabay indhaxaygu jiriya iga dhaari jiibkana qof jalani aniguna aniguna jaleecada gastadiga jirtaabay indhaxaygu jariya iga dhaari jiifkana qof jalani maseexde
codkaasi baxsan iyo heestii jawharad ee maxamed bike ayaa u dambeeyey idaacaddeenii fiidnimo oo ay idinla socodsiinayeen anigoo cabdiqaadir samakaab ah iyo falastiin axmed iimaan iyo dhinacii soo saarista ee jimi faria tan iyo idaacadeheena kale waxaannu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
warnaxaad jalbeebtiyo sasisada codkaago qalbi ku jaxaasmiyo niyad ku jiljilcdaajaha gudhayaya